galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin bisha janaayo ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatankana waa shan iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a ee somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah dagaallo ka dhacay magaalada beled xaawo iyo dowladda soomaaliya oo guulo ka sheegatay waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarkaa abaabulan ee qorshaysan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maamulka jubbaland oo ka hadlay dagaalada ka dhacay magaalada beled xaawo
marka siday noo sheegeen xali baa lagu ardushay la weeraray deedna way soo dabagaleen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo laba ciidankii soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo carruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacayaga jubbaland maanta barqinkii baan nidi dib ugu noqdo fadhiisinkiinni qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore aan ka codsado jacfar kuukaayi inuu inoo akhriyo warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaalla culus dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay beled xaawo soo weerareen jabhad fallaago ah waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dowladda kenya kenya ayaan markiiba ka jawaabin hadalka dowladda hase yeeshee waxa ay horay u beenisay in ay faragelin ku hayso soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegaya in ciidanka daraawiishta jubbaland lasoo weeraray dagaalkuna uu sidaa ku qarxay kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada beled xaawo dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda soomaaliya wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ayaa goordhoweed u sheegay warbaahinta inay ciidanka dowladdu jebiyeen jabhaddii fallaagada ahayd waa sida uu hadalka u yiriye ee soo weerartay beled xaawo cusmaan abuukar dubbe waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow boqol maxbuus islamarkaana ciidanka dowladdu ay gacanta ku hayaan magaalada beled xaawo madaxweynaha wadanka talyaaniga sergio matarella ayaa isniintan maanta ah ku booriyey dowladda masar inay la shaqayso dacwad oogayaasha talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka masar kuwaasoo loo haysto jirdil iyo dil arday talyaani ah loogu geystay magaalada qaahira hadal uu ku soo beegay munaasabadda shan sano guurada ah markii la waayey julio regeni shan iyo labaatankii janaayo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu madaxweynuhu qaahiro ugu baaqay inay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka talyaanigu uu sameeyey meydka rajeni oo sideed iyo labaatan jira ahaana arday b h d diyaarinayay oo ku howlanaa baarista mowduuca xasaasiga ah ee la xidhiidha ururada shaqaalaha dalka masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee qaahira maalmo kadib markii la waayey dhimashadiisa ayaa caro ka dhalisay gudaha talyaaniga waxa ayna qalqalgelisay xiriirka ka dhexeeya labada dal gobolka alaska ee dalkan maraykanka ayaa hogaaminaya qaybinta tallaalka iyadooo qiyaastii saddex iyo toban boqolkiiba dadkiisa laga tallaalay xanuunka covid sagaaliyo toban waxaa xiga gobolka west virginia oo tallaalka gaarsiiyey dad gaaraya koob iyo toban boqolkiiba tirada dadka cusub ee uu xanuunku soo ridanayo ayaa hoos u dhacday kadib markii ay cirka isku shareertay intii lagu guda jiray ciidaha taangisgifinka iyo dhammaadka sanadka tiradah ayaa laga dareemay sare u kac gaaraya shan iyo labaatan boqolkiiba wadarta kiisaska covid sagaal iyo toban ee la diiwaangeliyey soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay sida ka muuqata falanqayn ay royters ku samaysay xogta la xiriirta covid laba boqol oo maalmood ayay ku qaadatay inuu soo rito shantii milyan ee ruuxee ugu horreysay dalkan maraykanka shantii milyan ee xigtay waxa ay ku qaadatay saddex iyo sagaashan casho shantii milyan ee xigtay ayaa waxa uu ku haleelay muddo aan ka badnayn koob iyo soddon maalmood sidoo kalena shan iyo labaatan maalmood ayuu ku gaaray shantii milyan ee xigtay halka shanta milyan ee ugu dambaysana uu ku haleelay afar iyo labaatan maalmood oo keliya tirada guud ee xanuunku uu ku dhacayna waxa ay sidaa ku noqotay shan iyo labaatan milyan oo ruux maraykanka oo keliya sanadkan aanu bishiisa koowaad ku jirno oo keliya waxaa maraykanka covid ugu geeriyooday dad kor u dhaafaya toddobaatan kun oo qof taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku laayay dalkan maraykanka ka dhigaysa in ka badan afar boqoltoddoba-iyo toban kun oo ruux waxaana la saadaalinayaa in cadadku uu ka badnaan doono nus milyuun dhammaadka bisha februaayo tirada bukaanka isbitaalada la seexiyey ayaa hoos u dhacday tobankii maalmood ee lasoo dhaafay khamiistiina waxa ay markii ugu horreysay tan iyo toddoba iyo labaatankii diseembar ka hoos martay boqol iyo labaatan kun oo qof
mahadsanid jacfar kuukaay oo warkii dunida inoo akhrinayay wararka ka imanaya magaalada beledxaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi xalay iyo saaka ay ka dhaceen dagaalo culus dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay beledxaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay qabteen ku dhowaad boqol maxbuus oo dagaalka ah wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa-id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada beled xaawo ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwo ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminayey wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada kenya iyo kooxa uu ugu yeeray fallaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada beled xaawo si ay ula wareegaan gacan ku-haynteeda xalay tosaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya kenya defence force iyo jabhaddii fallaagada ahaydee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimkaah ee beled xaawo oo ka tirsan gobolka gedo duulaankaa ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socdaa waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga adkaa oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda cismaan abuukar dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhowaad boqol maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday in ku dhow boqol maxbuus oo dagaaloo la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo ah wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin weliba ilaa dii qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan genefa convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaannu halkan ku qaybinno sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeedna wuu soo gaaray wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyey xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidihii wax ku noqdeen iyagu khasaare noocay geysteen waxay abbaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowlada dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda hal qoys oo keliya oo soomaaliyeed oo reer beled xaawo ah oo la garanayo ayaa shan carruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay is a very very sad aad u qalbi jaba waan u tacsiidaynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen ee dabaqa hormuud ee beled xaawo ee caanka ah sababta ay hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dowladda kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka weliba khaasahan shirkadaheenna waaweyn ee hormuud iyo somkon ay in badan kula dagaalamayeen in hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay la soo gelin rabay gudaha dalka soomaaliya ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dawladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaanu saakaba warrixinta ku soo saaray waxaasoo dhammi waxay muujinayaan soomaaliya isanda attack soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeenna shacabkeenna iyo dawladdeennaba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhegaystayaal waxaa inaga xusuusinaa in dowladda kenya aysan weli ka jawaabin eedda cusub ee dowladda soomaaliya hase yeeshee dowladda kenya waxa ay horey u beenisay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya dhinaca kalena maamul goboleedka jubbaland ayaa ka hadlaya dagaalka ka dhacay beledxaw goordhoweyd ayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa uu waraysi siiyey wariyaheenna magaalada kismaayo aadan maxamed salaan aad ba umaasan tahay beled xaw nasiib darra ka dhacday haddii saad la socoto ciidan soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex taagneed muddo dheer dhibtaasoo waxa laga soo abuuray xamar niman soomaaliya qarannimadeeda iyo sharafteedii halka la soo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo ninety iyo ninety two iyo ninety three iyo halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha soomaaliya dagaal iyo xabad lagu xallin karo oo waab aan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii soomaaliyeed oo deegaanka xoriyey bay la dagaalameen sharcigii bay la dagaalameen maamuladay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada beled xaawo iyo jubbaland ku haysay oo aan lahayn warxal baa la heli doontaa waxaan u malaynaya inay xal tahay oo arrimaha soomaaliya dagaal lagu xallin karana wax badan baan kala hadlaynaayo in maaragtay filmadaas hore loo soo maray laga faa'idi waa baan xasuusinaynaa jooga marka siday noo sheegeen xali baa la arbushay la weeraray deedna way soo dabagaleen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo laba ciidankii soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo carruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacayaga jubbaland maanta bardankii baa niri dib ugu noqda fadhiisantiinni marka waa nasiib daradaas wax meesha ka dhacay wey wax maaragtay sida hadda wasiirka warfaafinta soomaaliya oo cusub uu u hadlayay iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kuma dayan karna odayaal baan nahay waa waxaan ka xunu tahay waxa meesha ka dhacay mas-uuliyadeedana meel bay fuuli doontaa madaxweyne ku-xigeen dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in maxaabiis jubbaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd nin wasiir ah oo qaran soomaaliyeed wasiir u ah oo dowladdiisii ciidankiisi leh maxaabiistaan u qabtay garashadiisaas intaas anna hadda wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan soomaaliyeed waxa runaayo waxa been ahna ummadda soomaaliyeed baaba arki doonta laakiin waxaadba ku qiimayn kartaa nin leh ciidan soomaaliyeed oo wasiir uu yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waa qabta oo maxaabiis oo ku faanaya waa dili waa qabti leh haddii aniga hadda inaad u jawaaba maaragtay mister wahiga maaha laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina ka mid ah oo la qabtay ma jirto arkay baraha bulshada waxaa soo dhigaya marka ciidamadii dowliyada iyo meelaha kugelinaya ee sawiran baabuur ku rarayaano ummadda soomaaliyeed ay ku qaldayaan afartii sanaba baraha bulshada beentii iyo riwaayad bay ka dhigayeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yaqsado laga xishoodo wey dowladdu waxaa idinku eedeysay in dowladda kenya ay gadaal idinka soo riixayso taa ka waran madaxweyne ku-xigeen adeero waxaas wax badan baan ka hadalnay dowladda kenya annaga diris baan nahay ayagaana counterpart nooga ah mas-uul nooga ah kenya iyo xiriirka iyaga annaga state baan nahay diris baan nahay macaamilka heer nairobi iyo heer muqdisho weeye marka waxaas waa wax dhiiga iyaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qof kastoo soomaaliyana markhaati ka yahay wey waxaas maaragtay dhowr jeerna waa ka hadalnay adiga weydiinaya iyo inta saxaafadda ka maqlaysanayn waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisba kenyana meesha ma joogto kenyana maanu arag hadday kenya xun tahay hadday wanaagsan tahayna ayaga maanta mas-uul soomaali u aho accountable u ah annaga uma nihin marka waa wax la yaab leh weeye habeen aan shalay raad lahayn oo khaldan weeye wax badan baa dagaalka belada xaawo uu soo laalaabtay madaxweyne ku-xigeen qorshaha jubbaland kaga aadan ee degmada belada xaawo muxuu yahay maya arrinta belaxaawo maaha belaxaawo waa ka mudweynta waxaa weeyaan annaga dowlad goboleedka jubbaland baa nahay xubin ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinaya inaan maamulno deegaanadaas saddexdan gobol oo isdooratay oo halka state ah waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noo diideen oo waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka erigeliyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqaynayn qof xumayn iyo qof wala- maaragta ka aarsi ah marka taa waktigaa xallin doona annaga in badan baan ka hadalnay waktigaan u dayn doona haddii laa yidhaahdo taariikhdaa sheegi doonta cidda khaldan iyo cidda sax ugu dambayntii marka maadaama dad shacaba ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in mar kale haddana degmada balad xaawa aad weerartaan aadan waa annaga shacabka iyaga yaan u dirayna nimanka meesha lagula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligoodna ma ay arag aabbahoodna ma arag hooyadoodna ma ay arag ilmana kagama dhimanayaan sababtaan ciidamada iyada aanu xakamaynayni sagaalka bilood aanu lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday iyo dalkaad xorayseen haddii maarata idinka sida shabaabka maanta lidinla macaamilayo adkaysta waktiga xallin doona maantana aan leenahay fariisintiina ku noqda shacabka ina dhibaataa u geynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliganaana dagaalka maana qorshayn mana qorshayn doono laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaad jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa ciddii dembiyadaas ku lugta sidii loola dhaqmi lahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u waramay wariyaheenna aadan maxamed salaad
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ereyska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda maraykanka iyo caqabadihii la soo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayey donald trump wariyaasha maraykanka ayaa ku shaqaynayay xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaharaadyada oogayay dalkan maraykanka iyo ciidamada ammaanka waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne donald trump tusaale ahaan taageerayaashii trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha capitol hill ee aqalka koongareeska maraykanka ee magaaladan washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee associated press sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayey waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha qarxa oo loo diray xarunta telefishinka c n n rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalladda capital gazet ee magaalada annapolis ee gobolka maryland iyo hay-adaha sirdoonka dowladda maraykanka oo basaasid ku samaynayay wariyaashii soo tabinayey qaxootigii faraha badnaa ee maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee mexico angela greeling kane oo madax ka ah macadka national press club journalism institute oo v o eda ugu warramaysay qadka skype-ka ayaa tiri It wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they they attacked true things in ways that were dangerous and ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinaya ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha madaxweyne trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen waatan angela mar kale coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. That's not usually what makes news. So the scrutiny that Donald Trump got is is tabinta true, of course.
wararka la There was a lot xiriira of scrutiny.
madaxweynaha Um, amaba but that hogaamiye is not walbaba press.
si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan trump waa dhab laakiinse waa uun shaqadooda oo ay gudanayaan dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee maraykanka ay nuxuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore maraykanka uu hormuud ka ahaa waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay sacuudiga ee la shaqaynayay wargeyska the washington post jamaal kashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga susein nusel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda been america ayaa u sheegtay v o eda in the case of Jamal Khashoggi, you know, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere markaad fiiriso kiiska jamaal khashuqji way caddeeyeen maamulkii trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saamayso xiriirka kala dhexeeya ayaga sacuudiga waxay sheegtay suuseyn in hay-adaha la midka ah hay-addeyda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen maraykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay bay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo hal adayga warbaahinta madaxa bannaan waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaaraysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha gaar ahaan wariyaasha dumarka ah aqalka cad waxaa sidoo kale uu xoogaa guula ah ka gaaray dadaal la doonayey in lagu sii daayo wariye austin tis oo ah wariye maraykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka syriya tan iyo sannadkii labada kun labyo tobankii madaxweynaha hadda talada la wareegaya maraykanka joe biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha laakiin dadka arrimahan oo doroso ayaa qabaa in xorriyadda saxaafadda ay ka hoosayso heerkii laga rabay dalkan maraykanka maamulkii obama ee uu biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda waxaana jiray marar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha angela kane ayaa qabtaa in halista wariyaasha maraykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay Those were very, very dangerous things and things that um, we weren't used to seeing in the U.S. either. And those happened during the Obama Biden administration. So definitely those of us.
waxay who ahaayeen advocate waxyaabo for halis ah freedom and oonan access to hore loogu information arki jirin are maraykanka watching where on waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii obama iyo biden marka kuweenna u dooda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan waxaana isha aan ku haynaynaa waxaa dhici doona muddo xileedka biden iyo harris dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha lana difaaco wariyaasha tabanaya banaanbaxyada iyo rabshadaha iyo sidii maraykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah waa tan mar kale susein madaxa hay-adda ben america The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world. who are maamulka biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan gaar ahaanna kuwa la beegsado maxamed muuse nuur oo loo yaqaano deeq darajo waa wakiil wareedka telefishinka universal ee dalkan maraykanka waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka minnesota oo uu ka howlgalo waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii george floyd ee magaalada minneapolis waxaa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu gobolka tegay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sannadkii waxaan weydiiyey deeq caqabadihii uu la kulmay xulaad aad baad mahadsan tahay way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada banasville ee gobolka minnesota oo anigu aan la kulmay ayaa waxaa jiray banaanbax een, iska soo horjeeda midna lagu taageerayay madaxweyne donald trump midna lagu soo horjeeday ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhammaaday dhinacii donald trump een, kasoo horjeeday ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale een, waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah een, dib ayaa iskaga soo noqday een, waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale een, banaanbixii weynaa ee loogu soo horjeeday dilkii loo geystay george floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in georgi floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad iyo waxaan kala kulanay hadallo naceeb ah haddii aan kugu soo gabagabeeyey dhacdadii ugu dambeysay waa toddobaadkii hore dalkani maraykanka waad ogtahay waxa uu galay qalalaase aad u xoogan gobolada maraykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacayay banaanbaxyo marka gobolka minnesota caasimadiisa magaalada simbool waxaa ka dhacay banaanbax dad hubaysan ay yimaadeen banaanbaxaasi oo kale marka ma jirin waryo madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin karaa ma jirto weri kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay dalkani maraykanka waa wadan dimuqraadiyadda ku weyn tahay laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxaa jira dad cadaan ah oo xagjir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan deeq darajo ayaan weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne joe biden haddii aan usoo noqdo su-aashaada kale dabcan madaxweynahan cusub joe biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkani maraykanka in uu soo celiyo in xoriyadda saxaafadda iyo xoriyadda hadalka in la dooro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan islamarkaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida anigoo kale ay la simaan ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay waddankan iyagu leeyihiin annagoo og in waddankani aysan dad gaar ah aysan lahayn weriye cilmi waare isna waa weriye madax bannaan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada indianabolis gobolka indiana oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobollada maraykanka ee ay dadka caddaanka ahi ku badan yihiin cilmi waxa uu wararka maraykanka iyo falanqayntooda soomaalida maraykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay youtube-ka barnaamijka elayska v o e-da ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray colaad way jirtaa haddii aan mid ka mida kuu soo qaado waxaa ka mid ah xilligii dilkii george floyd uu ka dhacay minneabolis bishii may sanadkii lasoo dhaafay waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamkaba rabshado xoogan ay ka bilowdeen gobol kasta oo ka mida gobollada maraykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macno ayay leedahay ama black lives mararka mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada marka subaxdii ayaan halkaasi tegey waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynaya oo goobo ganacsiya u badnaa bangiyo ay ku jireen hudheelle ay ku jireen marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid a ayaga nafsad ahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama weerar ii geystaan oo yidhahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray youtube-ka waxaan inta badan dadka maraykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan maraykanka marka madaxweynihii horena sida aad la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyey in ay wax beenahay sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray isaga nafsad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu kusoo qori jiray taasi oo ugu dambayntii sababtay in barihiisii bulshada sida twitter-ka iyo facebooka laga mamnuuco marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee waddankan u dhashay laakiin innaga oo waddankan nimid qaab qaxooti ahana ku nimid weli deganna sidoo kalean dhinaceenna ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tegay
idaacaddan v o e-da ayaa afartii sannadood ee trump la kulantay colays kaga imanayay madaxii uu trump u soo magacaabay hay-adda u s a g m ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o e-du ku jirto michael bark waxaa madax hore oo uu michael bark ka eriyey hay-adaha hoos yimaada u s a g m oo ay v o e-du ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale labaatan ka badan oo dacwad ka gudbiyey bark ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o e-da oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha maraykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii trump dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka maraykanka kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey bark in baaris gaara lagu sameeyo maxkamad ku taalla magaalada washington d c-na waxay ku amartay baag inuusan faragelin karin arrimaha la xidhiira go-aanka gaarista wararka ee v o da madaxa laanta afka soomaaliga ee v o da cabdiraxmaan yabarow ayaa barnaamijka ilayska v o da uga warramay v o da iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hor timaado in siyaasaddeeda madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo mahadsanid colaad inta aanan u gudagelin su-aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay v o a u taagan tahay iyo madax bannaanideeda marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon voice of america markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guud weeyaane bisha februari kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo afartankii muddo haatan laga joogo toddobaatan iyo sagaal sano waxaa v o a ka howlgala luqado gaaraya afartan iyo toddobo luqadood af soomaaligu iminka waxa uu socdaa afar iyo toban sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay v o a laakiin markaasi mar ka horreysay baa jirtay oo markii ugu horreysay ee v o a la furay waxay ahayd bishii disembar kun sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii waxaana la xiray bishii may kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii muddo sanad iyo bara ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda aroornimo oo keliya ayay ahaan jirtay haddaanse usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda waxa ay u taagan tahay v o a ama ma leedahay madax bannaani waa run oo madax bannaani aan caadi ahayn bay leedahay inkastoo ay voice of america dowladda maraykanka iyo kongaresku ay soo go-aamiyaan oo hantida ay ku shaqayso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqayso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqayso waxa ay ku shaqaysaa inay sii dayso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad waraysato oo qofkaasi kasoo qaad in dowladda qof kasoo horjeeda aad waraysato qofkaasi waxa doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uul ka ah laakiin waxaa v o a ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo ay ka shaqaysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale marka dheelitirka laga hadlaya waa kaas waa waxaan la yidhahda baalansiga sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax bannaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshuu doona adduunka ha ka joogo hadduu maraykan yahay iyo hadduuna maraykan ahaynba in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda maraykanka lafteeda oo aminka maalgelisa haddii ay wax khalada ka dhacaan afar labaatanka saac waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii dayno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego cabdiraxmaan yabarow ayaan weydiiyey mar haddii v o adu ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee maraykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda laamaha kala duwan ee v o a iskama sheegaan waxay doonaan waxaa jira isxisaabin waxaa jira hay-aado aan howl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af soomaaliga ama laanta af sawaaxiliga ama laanta raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda v o a wixii ay sii daysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof lasoo eedeeyey tiibaa lasoo bandhigaa waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dowladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama danba ka lahayn taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan v o adu ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waaye laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana fursad la siinayo marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan dowladana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo v o a waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya waxyaabaha madaxii hore ee u s a g a michael barg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldarraystay inuu wariyaal ka howlgelayay v o ada oo u cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee j wanka loo yaqaanay ee u oggolaanayay inay maraykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan war qoraala oo ka soo baxay xafayeen u hadlay hay-adda u s g m bishii juulaay ee sanadkii tegey ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyey go-aanna laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee maraykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagrifalin waa kan cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo mar kale arrintaasi barnaamijka elayska uga warramaya hay-adda u s a g m waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii iminka dhammaaday uu jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dowladii trump ay lugta la gashay bay ka mid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbedelo badan baa ka dhacay laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay c o a uga soo dhigtay maamulaha guud michael park laba maalmood markii uu joogayba madaxweyne biden digniin baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga codsaday uu iscasilo sidiiba isku casilay uu tegay qof kalaa lagu bedelay mana aha wax maakinoo gorgortan gala hawsha v o eda leedahay axdiga u dhigan v o eda waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaanay dowladdu soo faragelinin wixii ay samaynaysana ay u madax bannaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga jeewanka ee aad weydiisay shaqaalaha jeewanka ku jooga waa kuwa laga keeno wadanka maraykanka meel ka baxsan oo dowladda maraykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqadii laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhah waa loo cusboonaysiinaya kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaaba in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka jeewanka viisana intaasaan kale ahay dhowaan markii uu xafiiska la wareegay joe biden ayaa michael park oo muddo toddoba bilood ah oo keliya madax ka ahaa u s a g m lagu wargeliyey inuu iscasilo waxaa booskiisii si kumeel gaara loogu magacaabay kelo jaw oo muddo afartan sannadood ah v o eda la soo shaqaynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada kaylu waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay v o eda dadkii ku markhaati furayey michael park gaar ahaan mid ka mid ah dacwado lagu soo oogay oo la xidhiirtay sida uu hay-adda u maamulayey iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee v o eda waxaa isna meesha laga eriyey robert riley oo uu bishii disembar ee sanadkii hore uu michael barg soo magacaabay iyo ku-xigeenkiisii haweeneyda la yidhaahdo elizabeth robins yolanda lobes oo horey usoo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee v o eda ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa v o eda muddo afar sannadooda oo ay cadaawad ka dhexaysay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo inta badan hay-adaha warbaahinta iyo wariyaasha u shaqeeya ee maraykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xorriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne biden uu caadi ku soo celiyo xidhiirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasina waxaa dhegaystayaal nooga dhan barnaamijkai elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay caqabadaha xorriyadda saxaafadda maraykanka ee xilligii maamulkii trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho inoogu soo diyaarisay zaynab abuukar
kulanti waxaan u wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa wada dadaalo la doonayo in looga gaaro heshiis muranka ka jira doorashooyinka dalka iyadoo weli dowlada federaalka maamul goboleedyada qaarkood ee musharaxiinta mucaaradka ay isku khilaafsan yihiin gudiyada doorashada federaalka kan somalilan iyo weliba sida doorashada uga dhacayso gobolka gado haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo ismariwaaga ka aluulsan hanaanka doorashada waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya sulaybaan cilmi sheer oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo korneyl cabdisalaan xasan sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey sulaybaan cilmi waa run weeyi dadaalada socda waa kuwa xal loogu heli karo soomaaliya doorashadeeda inay wakhtigeeda ku dhacdo inay si nabad u dhacdo iyo in maxaa la dhahdaa doorasho ay ummaddu ogol yihiinba ay noqoto rajo weyn waa laga qabi karaa sababtoo ah haddii siyaasiyiintii ama maamul goboleedadii marka horeba la isxayey oo dhibtu ka taagnayd ay hadda ayagiiba ogol yihiin in beesha caalamka u taliso oo ay wax soo saarto oo waxaa la soo saaro markaas doorashadii lagu saleeyo oo ay sideeda ugu dhacdo rajo weyn weyaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dowladda federaalka horebada waa ugu howlanayd geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuushay sidii ay doorashada waqtigeeda ugu dhici lahayd doorasho xalaalna u dhici lahayd haddana haddii ay ku qanacsan yihiin nimankii dee shalay wax diidanaa aad bay rajo fiican bay leedahay ummadda soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugaysaa cabdisalaan waxaa weeye beesha caalimku ma ay dad iyagu heshiin waaye oo afkooda iyo inay iyagu soomaaliya ku wada hadlaya oo walaala ama maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexaa ha ahaadeen waa laydin dhexgelayaa foolxumo soomaaliya u taagan wey shaabdhac soomaaliya ku dhacday wey iyagaa wax laga rabaa iyagaana wax laga doonaya dadka soomaaliya u taliya dadaal cid kaleeto soo dhexgasho soomaaliya qaranjab buu ku yahay dulmi buu ku yahay waxay ka soo gudubtay weeye maanta uma baahna laba waxyaalood midna uma baahna cid soo dhexgasho uma baahna dagaalna uma baahna in nabadana la ilaasho midnimada soomaaliya la ilaasho laysku dhoodhoobo wixii lagu heshiiyeyna la fuliyo ninka xilka u weyn laga rabana waa madaxweynaha ra-iisul wasaarihiis baarlamaanka laga rabaa laakiin haddii cid ajnabiga soo dhexgasho shalay setembar ba maalintii la shirayay waa la heshiiyey ha laysu yimaado ha la yidhaahdo qodobkaa iyo qodobkaasaan ku heshiinay yaa jebiyey cidda jebisa fartaha lagu fiiqo ha la qabto laakiin haddii lasoo dhexgalo soomaaliya barteedii iyo mid kasii xun bay gaaraysaa haddii aan dib kugu soo laabto sulayban waad dhegaysanaysaa kornel cabdisalaan wuxuu ku doodayaa inay muhiim tahay in soomaalidu dhexdooda ay iyagu xal ka gaaraan oo aan loo baahnayn in gacan saddexaad adiga maxaad ka dhihi lahayd doodays
waad baadsantahay wax weeye horta waxaan weydiinayaa korneyl cabdisalaam haddii heshiis soomaalidu gaadhayso horey heshiis u gaadhay heshiisyad badan baa la galay heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen maxayse u socodsiin waayeen nimankii heshiisyada galay waxaweeye beesha caalamku saameyn bay ku leedahay wadanka dhaqaalay gelisaa xaquuq gaara oo ay ku leedahay baa jirta lagama maarmi karo haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashanno in laynoo taliya maxaan ku diidaynaa waxaweeye inay ayadu soo farageliso oo ay maxaa ladahay taladaa ka soo qayb gasho waa arrin muhiima weeyaan marka waxaan leeyahay anigu soomaaliya hadday wada tashanayso dabcan weligeedba dee dhaqan baanu lahayn oo dad wada tashadaan ahayn laakiin maanta arrintu waa ka gudubtay oo siyaasiyiin bay gacanta ugu jirtaa marka siyaasiguna dantiisa gaarka mooyeen danta guud ee wadanka ma eegaya marka waxa soo dhacday maxaa ladhaha wadahadal badan baa yimiday shuruudaa la galay heshiisyaa la garayay wax walba waa la saxeexay ugu dambayntii waa socon waayeen waa socon waayeen marka haddii ay nimankii maamul goboladii iyo ciddii kale ee aan ku qanacsanayn heshiisyadii shalay ay galeen ayagu maanta ka noqday haddii ay beeshii caalanka inay soo dhex gashana ay raalli ka yihiin maxaa dee waxaan leeyahay maxaa lagu diidayaa kulley waxaanu rabnaa in doorasha dhacdo wadankii nabad noqdo marka meel aanu wada soconun baan leenahay kornel cabdisalaam waad dhegaysanaysaa suleybaan wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray uu fuli waayey beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda soomaaliya maadaama ay door ku leedahay arrimaha soomaaliya maxaad ka dhihi lahayd doorka ay leedahay waa kaalmo door siyaasadeed maaha waxa laysku hayaana waa siyaasad beesha caalamku waa xaq u leedahay dowladaha kumeelgaarka ah innaga kumeelgaar waa ka baxnay dowlad jirta baan nahay maanta oo calankeeda iyo xuquuqdeeda u taagan adduunkana siyaasadda waa laysku qabtaa oo weliba waxay ka timaadaa dadka xukunka markaa haya inay ku ceshadaan ama kororsadaan wixii maraykan ka dhacay waa arkayseen ma beesha caalamka u gurbaday iyagaa isxalliday anugu waxaan qabaa soomaaliya iyadu ha isxalliso iyay isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubnay soomaaliya dib loogu celiyo dad caqlile baynu nahay dad islaama baynu nahay ballamada la galona uufuu bilcahdi ina alcahda kaana masuulaale war ballanta fuliya idinka mas-uuliyaddeeda qaata meesha wax ka qaldan yihiin nin walba waa arkaa waxaa laysku hayaa waa guddiga iyo gaduhu iyo qaybta waqooyi waxa geda maanta ka taaganna waa loo jeedaa laba wiil oo walaala ah baa midna dhinacu xabad ka soo riday midna dhinac xabad ka soo riday looma baahna wadanka foodayaa la gelin waa inay soomaaliya dariiq qaadataa ninka madaxweynehana waxaan leeyahay walaalow shalay waa lagu dootay sidii lagu soo dhaweeye dhin loo soo dhaweeye ma jiro tanaasul badan bici guddiga bedel gadana ka soo saar barasaabka iyo taliyaasha ciidamada adgeysay dagaal dabanayuu ka dhicin halka raadi halku halkaasuu ku jiraa nimankaas waqooyina sida kuwa kale usoo maamulanayaan dadkooda faraha uga qaata ka maamulan haye sulayman
horta korneelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isagaa tanaasul laga rabaa buu yidhi madaxweynuhu eh, shirki- shirkii dhuusamareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyey isagaa tanaasul Een, waxa kale uu tanaasulay shirkii halkan ku dhacay ee wuxuu ka tanaasulay doorasho ah, one man one vote inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyey danta qaranka tanaasul buu sameeyey waxa weeye intaasoo tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyey tanaasul kaloo hadda u harayna ma jirto marka waxa weeye nimanka tanaasul looga baahnaa waa waxa weeye waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah soomaalidu waxay tiraahdo ama tasho ama ha lagu taliyo marka haddii aanu tashan weynay in naloo taliyana oo dee beesha caalamka noo talisana dhib kuma jirta inagu waxaanu raadinaynaaba waa nabad waxaanu raadinaynaa in doorasho laisla een, sideeda wakhtigeeda ay ku dhacdo horena dowladda federaalku meel walba waa u martay nimankaasi walba waa loola hadlay een, ma qaba dee hadday soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha eh, federaalka way tixgelin lahaayeen oo waxay maanta ka ogolaadeen dee een, maxaa la dhahdaa beesha caalanka shalayba dee soomaali soomaali iyo oday dhaqameed iyo intaasoo guddi baa gashay arrinkaasoo nimanka arrinkooda gashay oo doonaysay bal in soomaalinimo wax lagu dhammeeyo oo inagu dhexdeennu aanu wax isla fahamno oo wax ku dhammaysano marka haddii ay tii suurtogeli weydo ay beesha caalankuna soo dhex gashay een, waanu soo dhaweynaynaa wax weeye ee, waa wax muhiim oo lagu farxo dadka oo dhanna aad bay ugu farxsan yihiin annaga wax muhiimadda wax la rabaa ee soomaalidu rabtaa wax weeye in waxuun sideedii u dhacaan oo nabad ugu dhacaan wadankana fuudal iyo aanu dhib dambe gelin waxaan siinayaa korneel cabdisalaan Eh, waxaan leeyahay horta hadduu awal tanaasulin haddana tanaasul baa looga baahan isagaa madaxweyne dalka alla doortay dadkuna wax ka sugaya Eh, beesha caalamka shirarka ay wado jubbaland hadda waa tagtay eh, koonfur galbeedna waa tagtay eh, galmudugna way tagtay shirarka ay wado wax ka soo baxay oo ummaddu ku qanacdo ma jiraan waqti cad ma ay sheegin laakiin anugu sideedaba waxaan ka soo horka jeedaa waa in beel caalim faraha siyaasadda soomaaliya soo gashato waa inay hadday kaalmo siinayso ama dhaqaalo siinayso sida beesha caalamka oo kaleeto loola maamula weliba anigu waxaan jeclahay waxa beesha caalamku bixiyo dowladda dhexe inuu soo mara oo dowladnimadeenu muuqato siyaasadeennu muuqato dowladdaa laga rabaa inay iyo ra-iisul wasaarihiisa inay isugu yeeraan inay hadday di- kii diida meeshiisa intay ugu tagaan ilou yaga xukumee soo bax yidhahdaan oo ummadda soomaaliyeed u shirto daneehada ka tishato hadda waxa inoo haray waa garanaysaan waa lix berioo bisha tana iyo siddeed berioo bisha dama waa afar iyo toban casho markii la isu geeyey waa muddo yar oo gaaban muddadaa ka hor waa in wax la socodsiiyaa si xataa in laba bilood saddex bilood afar bilood in gaal isu guuro laakiin haddaan wax hadda la dhoodhoobin afar iyo tobankaa casho haddaan wax la muujin doorashadii muujinaya haddaan la muujin waxay noqonaysaa seero soomaaliya inay gasho beesha caalamkuna kaa faaiso maxmed iyo ciidan intii lagu keeno layado waa lagu talinayaa briskol ha laga digtoono taas hana la iska joogo dadaalada hadda socda ee la doonayo in ismarwaaga taagan xal loogu helo si doorasho wadar oo kale ay dalka ugu dhacdo maxaa laga firi karaa eh, dadaalada sulayban Een, walaal waxaa laga firi karaa dadaalada socda haddii loo hogaansamo oo saamileyda siyaasadda ee hadda siyaasadda isku haysa ay u dhiganuglaadaan Ah, waxaa laga yaabaa in natiijo fiican ay ka soo baxdo dalkana u horseedi karta ay deganaasho iyo nabadiisa inay sii waarto ummadda soomaaliyeedna ay ku faraxdo doorasho waqti- sideeda u dhacda iyo een, nabadgelyo jirta oo khilaaf la-aan ah arrintaasay een, keeni kartaa haddii loo dheganuglaado oo ay ku qancaan een, nimanka een, maxaa la dhahdaa siyaasiyiinta ee, marka horena wax diidanaa haddana een, wax halkaa ka soo baxa ayagay ku xidhan tahay hadday ogolaadaan ay ku qancaan wadankan fuudo gali maayo berina gali maayo laakiin muhiimaddu waxa weeye in loo dhignuglaado weeye waxaan aaminsanayaa haddii la idhaahdo natiijo fiican ay kasoo bixi doonta haddii loo dheganuglaado waa sidaas korneel cabdisalaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay dadaalada haddu socdo maxaa laga fili karaa horta soomaaliya aan kurja waxba u muujin maayo ilaah idankii khayr iyo barwaaqaan u sheegayaa inay iyagu isbaqlaan iyaguna tashadaan laakiin reer baadigu waxay ku maamahaan xera nin oosan lahayn kuu ooday dhaxan kaama celiso war waa ka soo gudubnay xilligii laynoo talinayay xilli isku talays baynu joognaa waxaan leeyahay soomaaliya iyadoo ha tashato ha isu timaado ha isu tanaasusho waxay is tidhaahdo meesha meeshan ha ka qaado wakhtiga gaaban oo haray haddii beel caalim ah taladeed aynu yeelno weligee loo taliyo noqon goormaan ka baxay waa natiijo xumo soomaaliya iyadoo ha tashato ninkaa madaxweynena waxaa le waa tanaasul la muujiye ummadana isu keen xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay sulaymaan cilmi sheer oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo korneyl cabdisalaan xasan bootaan sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay zaynab abuukar oo dooda gaaban inoogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatanna dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waa kan maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka sbain kooxda kubadda cagta ee atletica madrid oo xilli ciyaareedkan u muuqata koox horyaalka ku guulaysan karta ayaa waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee falansiya ku dharbaaxday saddex gool iyo hal ciyaaryahanada jaw falakis suarez iyo anhel korea ayaana goolashaasi u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee atletica madrid halka goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee falanshiyana uu shabaqa ku ruxay ciyaaryahan euros rajid ciyaaryahan suwarez ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta atletica madrid waxay kooxdu u muuqataa koox murqaheeda la kala baxaysa isla markaasina suuro gelin karta horyaalka sanadkan inay xaqiijiso taa beddelkeeda kooxda kubadda cagta ee barcelona uu suwarez ka soo tegay ayaad moodaa maalmahan in ay hoos u dhacayso kooxdu ciyaaryahankii ay ku dhaara jirtay ee leonel messy ayaa ka ganaaxan kooxda kadib markii kulan ay kooxdiisu la ciyaartay atletica bilbaw ciyaaryahankaasi calaamada guduudan loo taagay barcelona ayaa waxa ay kulan adag la ciyaartay kooxda elje laba gool iyo waxba ayayna ku soo badisay ciyaaryahanada franki diong iyo richard buch ayaana goolasha u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee barcelona real madrid ayaa la ciyaartay yana deportivo alaves waxaana kooxda kubadda cagta ee real madrid ay deportivo alaves ku qabatay afar gool iyo hal ciyaaryahanada benzima kashamiro iyo hazard ayaana goolasha kala dhaliyeen oo ciyaaryahan bazima ayaa laba gool u saxiixay kooxdiisa real madrid hoselo ayaa isna goolka ay la timid kooxda deportivo alaves shabaqa ku ruxay dhinaca kale horeynta horyaalka wadanka spain kooxda atletica madrid oo kulan uu u dhiman yahay marka la eego kooxaha real madrid barcelona iyo safiya kulamadii ciyaareen waxa ay ku horeysaa afartan iyo toddoba dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee real madrid toddoba dhibcood ayay ka sarreysa barcelona ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo waxa ay atletica madrid ka sarreysaa toban dhibcood halka kooxda saviya ay soddon iyo lix dhibcood leedahay horyaalka wadanka talyaaniga isna toddobaadkan kulamo adag ayaa laiskugu horimid atlanta ayaa saddex gool iyo waxba ku suuldaartay kooxda ac milan gudanesa ayaa bareejo eber iyo eber ah la dhaafi weysay kooxda inter milan kana khasaarisay fursad ay kooxda inter hogaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd yuventus waxa ay ka faa'iidaysatay fursadaha ay lumiyeen ac milan iyo inter milan oo ka wada dhisan magaalada milano waxayna bolonia ku qabatay laba gool iyo waxba oo ay guusho ku raacday kooxda kubadda cagta ee yuventus ac milan fursada ay ka faa'iidaysa weysa inter milan waxay u suuro gelisay horyaalka dalkaasi inay afartan iyo saddex dhibcood weli kusii hogaamiso inta koob iyo afartan dhibic ayay leedahay roma kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa oo soddon iyo toddoba dhibic ayay leedahay kooxda yuventus ayaa kaalinta afaraad soo fadhiisatay waxa ayna iyadu haatan leedahay soddon iyo saddex dhibic dhinaca iyo haddii aan jalleeco wadanka ingiriiska toddobaadkan dalkaasi lama ciyaarin horyaalka dalkaasi oo waa laga nasanayay taa beddelkeeda koobka f a kaabka ayaa laiskaga horyimid inkastoo hal kulan horyaalka dalkaasi ka tirsan ay wada ciyaareen kooxaha newcastle united iyo aston villa oo kooxda aston villa ay laba gool iyo waxba ku badisay laakiin inta badan horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo koobka f a kaabka ayaa kooxu iskaga hor imaanaya waxaana kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united oo muddo toddobaad gudihiisa laba mar kulmay horyaarka dalka oo toddobaadkan bartankiisii ku kulmeen ayaa kooxda kubadda cagta ee liverpool gurigeeda bareeja kula gashay manchester united laakiin liverpool ayaa koobka f a kaabka habeenkii xalay ahaa laga reebay oo waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united saddex gool iyo laba ayaa laga badiyey ciyaaryahan fernandes oo ciyaarta gadaal ah kasoo galay ayaana bulisoon u dhaliyey kooxdiisa kaasi oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester united inkastoo maxamed saalax laba gool uu kooxdiisa u dhaliyey haddana uma aanay suuro gelin in uu kooxdiisa guul u keeno amaba uu ka badbaadiyo guuldarada ay manchester united saddex iyo labada dusha ugu saartay dalka maraykankana ciyaarta ugu dambaysa ee lagu soo afmeero horyaalka nfl-ka ee loo yaqaano suberbolka ayaa waxaa u soo gudbay kooxaha kansas jefes iyo tamba bay bucaneers tom brady oo kooxda tamba bay bucaneers kubad qaybiya uu ahaa sanadkan oo keliyana la joogay ayaa ku soo tuntay kooxda green bay bakers oo kooxdiisa ciyaarta kama dambaysta u soo gudbiyay halka mahomis oo kubadda isna u qaybiya kooxda kansas jefes islamarkaasina koobkan lagu loolamayo difaacanaya uu ku soo tuntay kooxda buffalo bills tom brady oo koobkan u soo baxay markiisii tobnaad ayaa lix mar oo hore u soo qaaday kooxdii uu muddada u dheelayay ee new england patriots afartan iyo saddex jirkan ka soo jeeda gobolka california ayaa haysta fursadda inuu koobka ku qaado garoonka kooxdiisa oo koobka lagu martigelinayo sanadka waxa ayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo koox koobka gurigeeda lagu dheelayo ay ciyaarta kama dambaysta u soo gudubto haddii uu koobka qaadana waaba rikoor hor leh oo ciyaaraha nfl-ka aan hore uga dhicin in garoonka martigelinaya suberbolka kooxdiisu ay soo baxdo koobkana qaado sidoo kale brady ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da weynaa abid ee koobka ku guulaysta waxaase adag in xidiga mahomis iyo xertiisa jefes koobkanay difaacanayaan laga faramaroojiyo haddaba la arki doonay halka ay sheeko kubiya shubato toddobada bisha febraayo marka la isugu tago magaalada tambabay ee gobolka florida oo uu koobkani yaalo waagaag daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaya guud ahaanba barnaamijka faaqiraada ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascad oo idla sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade qodobo kale balse mar kale waa kan jacfar kuukay oo warkii caalamka inoo akhriya wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaalla culus dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay beled xaawo soo weerareen jabhad fallaago ah waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dowladda kenya kenya ayaan markiiba ka jawaabin hadalka dowladda hase yeeshee waxa ay horey u beenisay in ay faragelin ku hayso soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidanka daraawiishta jubbaland lasoo weeraray dagaalkuna uu sidaa ku qarxay kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada beled xaawo dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda soomaaliya wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ayaa goordhoweed u sheegay warbaahinta inay ciidanka dowladdu jebiyeen jabhaddii fallaagada ahayd waa sida uu hadalka u yiriye ee soo weerartay beled xaawo cusmaan abuukar dubbe waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow boqol maxbuus islamarkaana ciidanka dowladdu ay gacanta ku hayaan magaalada beled xaawo madaxweynaha wadanka talyaaniga sergio matarella ayaa isniintan maanta ah ku booriyey dowladda masar inay la shaqayso dacwad oogayaasha talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka masar kuwaasoo loo haysto jirdil iyo dil arday talyaani ah loogu geystay magaalada qaahira hadal uu ku soo beegay munaasabadda shan sano guurada ah markii la waayey julio regini shan iyo labaatankii janaayo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu madaxweynuhu qaahiro ugu baaqay inay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka talyaaniga uu sameeyey meydka rajeni oo sideed iyo labaatan jira ahaana arday b h d diyaarinayay oo ku howlanaa baarista mowduuca xasaasiga ah ee la xidhiidha ururada shaqaalaha dalka masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee qaahira maalmo kadib markii la waayey idaacaddii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo